bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu min fila dhegeystayaal ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo wakhtiyadan oo kaliya idaacadda warsan ku baratan barnaamijka tarta aqooneedka intii uuna meelinsiin ku daadihayna barnaamijka welisin la darir sii doona anwaad muxudiin xusni cabdullaahi aadan nuur cabdullaahi jecel iyo barnaamijkii la daadihay doona farsamayaqaanka ala barnaamijka tarta aqooneedka nin farsameyn waxaa weli waaye maxamed maxamed xuseen faliir p k saas oo kale weli baan mahadnagay abwaadinta weerow jaacole iyo cali koranto barnaamijka uu ka weliba tartan xiisi la dhex mari doone xaafado shal ee daarusalaam b iyo salaami e markii loo basiin kanaga lamada xaafadood ee uu ka tartankan dhexeey weli waaye daarusalaam b iyo salaamey ee mar saddexaad hoobasenkanaga lamada xaafadood ee uu ka tartankan dhexeey daarusalaam b iyo salaamey e waana hamiinkii lamaad oo una daadihahayna barnaamijka wareegshay saddexaad lamada xaafadood daarusalaam b iyo salaamey e weli ogaadaana xaafadii lukubadi uu nimaadon guutan barnaamijka ku heraasa mar lamaad lamada xaafadood ee uu ka tartankan dhexey oo shal ee daarusalaam b iyo salaami e maadaama wareegii saddexaad uuna ku guda jirna hamiinkii lamaad weliba sheegaane lamadaas xaafadood tiilikurooy inta guutaan barnaamijka tartanka ku heraasa barnaamijka tartan aqooneedka raadiyaha warsan qaabkaas ee ka dareeri doona garab walaal iyo warsan iyo taabagalintiisa ukaaladaha in jaamacadda b i u iyo dhiniga su-aalo noo saacidahayta halow daarusalaam b halow radio warsan halow salaamey e halow radio warsan halow weerow yes xusni halow koronto halow xusni halow jaacole halow xusni halow cabdullaahi
halow xusni
waayahay guutaan tiimka barnaamijka xaadiro lamada xaafadoodna saas oo kale aan mahadnagaana shuruudo kooban oo barnaamijka andegsin iyo welibaan sheeganay lamada xaafadood oo ku cusdaana intay tartan xushmadaysan xiisad leh bulshada ama dhegeystayaalka raadiyaha la dareertana fahmo koraan intay habandhigan sidii inta badan ballanku goranaay xaafado tartanka inta badan dhexmarow daarusalaam b iyo salaami e mar lamaad iyo mar saddexaad iyo aan ku mahadnagaana sida qiimaha leh wakhtiga iyo ilaaliyan weli ku cusdaana inti buuqa iyo sanqarte yarayan oo dhinisho kukooyaasa weli kaloo ku cusdaana inti teleefoonka ninku dhiigo korna laakiin raadiyaha iyo maxil saardan dad saasna noola dareero koran su-aalahun dhinigana kukooyan iyo hadallada dhiniga stuudiyaha kukooyi doona marka weli kaloo aan sheegaane xaafadii su-aalo isku le oo una halmar an weerina na dheeguayta mar lamaad an weerina dheeguayta mar saddexaad guutaan ku wareejiyaan xaafado kaliya siyaana su-aala mar kalooba sinkaraga xaafado shal e daarusalaam iyo salaami weliba aan sheegaane anti inta badan madi su-aalo lahajeediyaw iyo dhugunsadaan raadiyaha haddii xaafada un an weerina halmar mar lamaad an ka nagna na dheeguayta mar saddexaad way ku wareejiye oo xaafada kale oo ku horjeediya siyaana intaasna waxaa waaye walina ta digniin haddii ixtiraam iyo xushmad muujiye waayan sidii markii hore lanku kasaay walku duun iyo lakooyan oo buuq iyo dhibaato kale iyo suubiyan ama teleefonsi ulakaac ee khadsho anjarma dhibcooyinka ku jiraan marka weli ku codsadaane mar koowaad mar lamaad mar saddexaad maadaama wareegii saddexaad barnaamijka lakajar xaafadii habatan fiinaalo gudbaasa anti xushmad iyo nidaam iyo ku dayisho xaafado kale ka daydayan inta barnaamijka ka dareera halow jaacole halow xusni lamada xaafadood uu ka tartankan dhexay daarusalaam b iyo salaamey e xaafada dhiniga daarusalaam waa aniga daarusalaam xaafad daarusalaam tagtaale jaacole
daarusalaam microfonka afka ka toosi daarusalaam way bakiyaalehe meelin hotel ah Mm, abu asharow iyo mhm, degaan degante mhm.
haa meega iskoolka taal waa matirdan bay bay warstan bay dhoon bukar gabonion meega masaajidka taal ya meega masaajidka taal
imisee badooda ajari korneew meeqa soo ka taal xaafadaas waa maaba seenab hormaad halow cali
الو محمد حسني xaafadda dhiniirkii ka ah سلامي salaami salaami intag taal سلامي من كتالة بخلا فرسات فيتسي مي دقان دقي سيبتا إلا يبغل خلال يقولكم haye آه.
meeqa masaajidka taal
إيه، مسايد والبغنا كيالا لكن لكن انت الأحمر يكون حساب قلبي شيء لما ضمن لغنا meeqa iskuulka taal إسكول بيض نين إيه لا بيض نين لكن مديان هتقوها تركوا لي إسكول موكو تعلق عليه meeqa jid maraas ان مدان إنك دنبويتي لما جد لي مراسي ريتي والجدون على كسوبي مسايكورة meeqa sana jirta waqtigaas أنا حليا إنك دنبويتي حلي إسكولك برطماني بدي كذا هايتي أو برطمانة برطمانة إراي معبود الأرض يو معبود الأرض أضو برتما دكذاس سلامي سلامي ذا إذنو أني سلامي ولا أرو آه اللي قلت آه برطمان.
سلامي مجرنا لكن في كي سلامي اللي بيا لكن معناه كسس هذا ياسين أنت سلامي ميل رسوب بدون يكسس هذا آه حلي ياسين ترين بيترين بيتون ميلك دي waayahay idan mahadsantiin lamada warqadood hortinta la shala qubsadaa xaafaddii taageerasha qubsada warqada ka qoran haa ama yeese su-aalan koreedka daafurdoom lamada abwaamee sugaan warqada shalfura jaakole haye adig ka hormartay
yaas ay qoran yaas yaas yees xaafadana xaafaday daar salaamad waayahay taas macnisha wali ataanti su-aalan koreyd una ka daafuri doona daarusalaam b xaafadoo fursad siyaana wali marka hore aan weeray daarusalaam halow daarusalaam Hello, Radio Warsan.
hadhowaada dareenkii iyo telefoon nambarada laasin kula xiriirow
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Awalan in ma in mahnagana jiddiga garab walal. Taasoo kale ma in mahnagana ilay kana taageerada weyn een jaakola. Taasoo kale een lambarana naweeri koro yamayda eeyina qura waa siyeed. Sagaaliya far. qura waa siyeed sagaalii siyeed toddobaatiyo li toddobaatiyo afar mar kale haddana kanaga qura waa siyeed sagaalii siyeed toddobaatiyo li toddobaatiyo afar lambarka lamaad isii macalsan tirjeyn ahna weeru kor wuxuu mudday son tirjeyn biyu furaayo eber hal sodoy koo commission haddana mar kale kanaga li eber hal sodoy koo commission taasoo kale nag mahad nagaane dadkani la tartamahayaan oo salaamay d ee salaamay ee salaamay ee weliga mahadsantiin halow salaami
hello radio warsan hadhowaada dareenkii iyo telefoon nambarada laasin kula xiriirow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن أول أول ما نجان إله سبحانه وتعالى أن يسوس جلية ترسم كسعودي وبعين ترادي ورسن إن وريش لما دون هديرنا فصارت أول ما نجان إيد الله على إيدي وقيمة ترسم كاس هون كوري تقول الله قرب ولال إن يا جماعة بي أيو أو برنامج قيبيهم قالتي يودا ما أنت كلا أو برنامج قيبيهم قالتي weli kala uma nagaan xaafadoona horjeedo wala tartamayna ugu daarusalaam hadhowaada lena tartan cilmi aysan kurajeyn insha allah taageeralka xaafadda salaamay weliba sii doona nambare lama eh oo yona weeri doona insha allah nambarka murey waa hormuud waraaga shan labaatiyo kow sagaaliyo afar toddoba shan mar lamada ka nagee waraaga shan labaatiyo kow sagaaliyo afar toddoba shan lambar kale waa lambar central eh eberli lama eber sagaal eber sagaal eber sagaal eber mar lama been kanaga eberli lama eber sagaal eber sagaal eber sagaal eber ilan maasantiin warbaahinta radio warsan waayahay lamada xaafadood eedaan mahadsanyiin wareega dareere wali waaye wareegii saddexaad ee tartanka xaafadii lukurooy daarusalaam ama salaamay tinaga toba guud ahaan barnaamijka ku heraas su-aalan koreyta iyo gudagalaana wali un weeray daarusalaam b halow daarusalaam
halo radio warsan ay khadku ku gohay
daarusalaam daarusalaam haye haddana dhegaytana
waay sifayt waayahay halow salaamay
halo radio warsan si fasaxan in dhegaytana kaale
ha waayahay su-aalan koreyta iyo bilaabaana weliba warqadii yeesa ka toostay daarusalaam b halo daarusalaam
halo radio warsan daarusalaam dhiga fura su-aalii kowaad ee tarta aqooneedka uu ka waana ee su-aal diini e weliba andhiyaase sidatan qof haddii uu soo kugaboysada use oo janaabo qaba biyo saabuun ama shaambe leh janaabada ku bahaase mar lamaad siinkanagoy su-aala weliban dhiyaase sidatan qof haddii use kugaboysada use oo janaabo qaba biyo saabuun leh ama shaamba janaabada ku bahaase mar saddexaad daarusalaam hooba siinkanaga su-aalo diini weliban dhiyaase sidatan qof haddii use kagaboysada use oo janaabo qaba biyo saabuun ama shaambe leh janaabada ku bahaase jawaabta siin ku rajeyaan insha allah halow daarusalaam halo radio warsan jawaabta
insha allahu tacaala unoo ee tartamayaalka xaafadda daarusalaam su-aalaha dhawaadsiye asiinu diini walib waa ku bahaas
kanag
janaabadaasay ku bahaas sax iyo qalad guddiga
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oo ka tirsan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan mayba tirsamahayaana xaafado shal ee daarusalaam b iyo weliba xaafadda salaamay e iyoona markaas uu ka ka tartamahayaan ciyaarto lanka sownag out oo xaafadii lakubadii gebi ahaanba tartanka ku hiraasa su-aalinka horeytii ee diiniga oo ka waliba laga bilaabay xaafadda daarusalaam b jawaabtii uu ku biyan xaafadda daarusalaam b su-aalaas oo sax hayno halow salaamay
halo radio warsan jawaabta
tartamaa salaamaye hobsona jaatisigen insha allah mayban alaase makubaas
kanag
makubaas makubaas sababtan sababta salaamay
halo sababta
biyo asal iyo biyo shaambagas
kanag
daladu biyo shaambale biyo asal
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii iyo waxaa ku noogeen tartamayaalka xaafadda daarusalaam b waliba lan wareejiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee salaamey ee jawaabtii ku biyan su-aalahaas ka faa'iidaysiga hayti too sax ewu walina jawaabtii ee etaa haa haddii waa maya sababtana mayba iyo etaa biyo yaan ahayna biyo markaasa nadiife macnaha shaambilayin shaambilayin lama dhibco waa hal dhibcood xaafadda salaamey ee
سلامي هاي بلعبتي بلعبتي حان حان قاضي هل هاغوي shaa'ir miya bilaawati ayin ayin lamaya miya ayin lamaya معناها بلعبتي عندنا كلا لكن بور بور بور صورة كاري فراهي وبصارك على سمعي أبوانك أو أو هندرميسي فراهي معناها هندرمي هاي تحتنا لما صورة فراهي ها هندرميسي هل دبع ومين يسي ولا هل دبع من إذن ولا هذه حبطة دبع حاجين إذن دي يا ولا يعني إذن كديبها وحال إذن كديبها يا ما قرنسان كاكنا يا كاكنا مكاني كا وين بلدك بيدو لونغردو كاكنا
halow salaamay
halo radio warsan su-aali lamaad oo diiniga dhegaan fura waliban dhiyaase sidatan qof haddii uuse ku obsidow qof deenkale oo masaajidka ka jara ama ku kahorey jamaacada weyn cudur daaray mar lamaad siinkanagoy su-aalo waa diini qof haddii uuse ku obsido qof deenkale oo masaajidka rooga jameecada ama jumcada wayn cudur daaray mar saddexaad su-aalaha bisiinkanaga wali baandhiyaase qof haddii isu ku obsado qof deenkale oo masaajidka kuku horeey jamaacada ama jumcada wayn cudur daaray jawaabta siin ku sugaan insha allah halow salaami
halo radio warsan jawaabta
haa haa kanak
haa sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo diini ah waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii oo ku biyan tartamyaalka salaamey too sax eewu walina lama dhibcood iyo ka dhaadeena su-aalaas diiniga
jaakulhe
هوي واه دار السلام ميك انا سلامي انا واسكت دار السلام زيدي ولا رو ميك دار ميك لك رأي سلام هتين اسكنا كينا يا ده أدل هو اللي خير سلامي سلامي لك طولي إيا لك داري كان جاكورا سلامي لك انا سكت دار سلام كان كان كان هات او بو كان مالني ادو هند لك تواصل بي سلامي لما دبعود لما دبعود لما دبوضة مثل لما دبوضة سيري مايك والله ده لما دبوضة مثل لما دبوضة مثل ولا تسيبها مثل سنة دبوضة والله ده هاي لما دبعود وين بين سنايه حاجه وجينا يا ولا لا دور ما تقدر بلنت يدو وا دكانك ولا لا دور قود قودنو qowdhanoo waxaad u geysaa reer jalaf iyo khalaf iyo qowdhan iyo cabdi iyo gamaadid iyo masax iyo guulad warfa iyo cabdawaan iyo me- khandhafa iyo dadkaas la raadi maano haddaad marba yaan idinku dhiibaayo haddii marku anigu in bedel salaad khalaf baan rabnay inaan u dhiibnay balse cabdisalaam ya saalax yaraa dhexda ka soo baxo malaha isagoon baas ka qaato dee dukaanka baad ugu tegaysaan waxay daniyow marku walilikin dhiibada miya meelada ay ku ridaysaa ade haye meelaha ma geenina malaha cabdisalaamkii baa jooga Eh, intuu saalax jooga Dad- dadka ma garanayaan cabdisalaa u tilmaan u tilmaan Ha- xaafado eh, ma- ya
waad isku dhex yacday malaha anagaa ku sideen isku dardarsan maanigaas ku dhex dardarsamay malaha saabul muudeen masalid adeyd baana moodiyey markii oo- laakiin hal odseegoodi walaalayaalow sooda xaafado madi tartamaan bayniyo dilanka saasa ha halow xaafada garisday ama la dheeray hadda xaafad magaasha magaadeyo haa raadiyow hebel una oo e tartamayaalka xaafadda garisley su-aalasay jawaabtiye markuun iska deenyi may bahanin batay allaahuma wafiqna jawaab ma- eh, maduun ha ku shuurayni hadal dheer ku dib shaqo dheer ku dib su-aalasay jawaabtiye may bahanin batay sidatan oo ha dareerta haddii una saxna iyo haddii una qaladna dhatiyoba mayba dheeraay usa may bahanin batay ilaa haddii una jawaab ahayn ilaa hadda jawaab ahaan meelahaasa la fadlan gorgormo noo dhaafa waani tuugaynaa naga dhaafa waani tuugaynaa hawanin ku dhaafa kornan haad noo yarayano kasta walaayal hada kaabiya malaha markaas amal dad badan arkoo xisaabtiha ku shaqeeyahay kuwa fariinha sugahay oo dhan handiro kuwa internetka dhaxarbiha ogda intii oo walaala walha ku bahaayan usmaahna idaacadda dadaahiye wala buubsi buubsi amara hoos ku leeyey una oo eh tartamyaalka allaahuma wafiqna jawaab markuun ha ku shuurayni waani tuugaynaa naga dhaafo hanin ku dhaafo kornan noo yarayano walaayal kasta ha waayahay eedaa mahadsantaa weerow su-aalaha dareerta waliba iskulaha daarusalaam b halow daarusalaam
Hello, Radio Warsan.
su-aalii koowaad oo kemistry an diyaar garooba waana nagadaasi su-aalii saddexaad ee tartanka uu ka wali bandhiyaase sida tan sheeg magaaga kiimikeed ee cusbada lankasow cusbada shiineyska marlamaad sheeg magaaga kiimikeed ee cusbada lankasow cusbada shiineyska mar saddexaad xaafadda daarusalaam su-aalo waa tii koowaad oo kemistry ah sheeg magaaga kiimikeed ee cusbada lankasow cusbada shiineyska jawaabta sunsugan halow daarusalaam hello radio warsan jawaabta
bismillaah unoo ee tartamyaalka xaafadda daarusalaam waa la isjawaabsiiyey waliba waa minisodium glutmate kanag jawaabta
minisodium glutmate
mar saddexaad kanag codkana koran qaad minisodium glutmate
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee lagu weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b waan annagadaas su-aali lamaad oo dhinijo ah su-aala jawaabtiyo ku biyan tartamyaalka daarusalaam b oo sax agu walina iyo annagadaas monosodium glutmate lama dhibcood xaafadda daarusalaam b
jaakole
wilaalow sile oo dhamma goostan sollay gobodco sollay hay gobta ee sile iga dheh daarusalaam bilaawati bustiyookiye bartiyoo ayna aragnay a beerka kusumo fordh ahey lama dhiboosin bilaawdi toban baa siidhikay degaandega aboosharow toban way baa siigidhibay guddoomiyaha daarusalaam xaafadda okay tartan wanaagsan
halow salaami hello radio warsan su-aali lamaad oo chemistry and diyaar garooba walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga milaha laka qasow dahabka mar lamaad su-aalo walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga milaha laka qasow dahabka mar saddexaad sheeg magaaga milaha laka qasow dahabka halow salaami
hello warsan jawaabta
lah وما ترتميات سلامي ايه وبسؤال الجلابتيس كدين ان شاء الله ما يبنى هداسه glacial acetic acid kanag jawaabta
glacial acetic acid sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee lagu weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabti oo ku biyeen su-aalaas oo sax aan hayno halow daarusalaam b
hello radio warsan jawaabta
إن إن شاء الله تعالى سؤال الدواسية أكيد في الليل والإبوة مرتين أكيد daarusalaam cod ka koran qaad jawaabta sheeg سؤال الدواسية أكيد في الليل والإبوة مرتين أكيد sax iyo qalad guddiga su-aalii iyo harar marti ama iyo gordu waayeen salaamey ee daarusalaam b yalan wareejiyey daarusalaam b jawaabtiyo ku biyan su-aalaas oo sax aan hayno mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen abwaaniinta siiyaan halow weero Mm, su-aalo oo kimistriga sheeg magaaga milaha laka qasow dahabka
magaaga meelaha lakasoo Ah, ah dahabka
bii dahab ya bii dahab yaa lakakasa laakiin werwerba dadaalka shaar badan oo isticmaalsho dadkiya dhidya iyo ka badan oo dahab u isticmaalsho jaa kole yaan dhaafeen
jaakole
saamaanee dahabna makasagayae Mm.
ninkii waraa dahab kusagayday warsilemaayo intewa cali eh
En- en abwaankii jaakolka hore ima leeyihiin biyo dahabu dahabka meel ka dhasay leeyihiin biyo dahabu biyo dahabkan ka kuween abwaanka isdhiga tirahay biyo dahabu biyo dahabka inta ka kuween
biyo dahabka ah inta ka kuween waliyoona guunilahan suuba buuruha ku dhiyaan iwarsaas ay dhiigeen
aad hore dhasay allaheyka alla see ka sheegtay badun dhiigi dhigtan dhigti maa waayahay guddiga aan gudbiyaana su-aalaas jawaabtii
سؤالي كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف waybaa suuradsiinku saafiyaate gudgega su'aalo warsan gudgega su'aalo warsan
waayahay su-aalii kemistriga hayti iyo iskuulahayeen tartamyaalka xaafadda salaamey ee gorodo waayeen weliba lagu wareejiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b daarusalaam bna saas oo kale yeena su-aalo jawaabtiye madiina oo gorodo waayeen jawaabtame banagadaasiye waliba markaas jawaabta leeraya agwa rigia waa agwa rigia yaa jawaabta markaas nagadaasa hallow daarusalaam hello radio warsan su-aala koowaad oo fiisigisa dhigaan fura wali bandhiyaase sidatan dhegaysto ka dareera keenaan dhong afartun mitir birsekan yadheegii hirjabaqeed rakaadshi ii saddex boqol iyo afartun haartiis oo laha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadka isdheega kora dhegaystaga marka usa hadhowaada ama handhowaada barta anqaadoy xawaaraha jabaqda antiata saddex boqol iyo afartan mitir birsakan marlamaadsiinka nagoy su-aalo fiisigiska wali bandhiyaase sidatan dhegaysto ka dareera keenaan dhon afartan mitir birsakan iyo dheegii hirjabaqeed rakaadshi ii saddex boqol iyo afartan haartiis oo laha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadka usa ka dhiigi karo dhegaystiga marka usa hadhowaada ama handhowaada barta anqaadoy xawaaraha jabaqda aniyaata saddex boqol iyo afartan mitir square mar saddexaad siinkanagay waa mitir birsakan mar saddexaad siinkanagay dhegaysta ka dareera keenaan dhon afartan mitir birsakan yadheegii hirjabaqeed rikaadsha ii saddex boqol iyo afartan haartiis oo laha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadka usa ka dhigi karo dhegaystiga marka usa hadhowaada ama handhowaada barta anqaadoy xawaaraha jabaqda antiata saddex boqol iyo afartan mitir birsakan jawaabtasiin ku sugaan insha allah
malfadaayo koo umal barti bajeelidaalako
hallow daarusalaam
hello radio warsan jawaabta
insha allahu tacaala su-aala jawaabtiye hatiin iskideen walibwa saddex boqol iyo siishan dhege sede haafis kanag jawaabta saddex boqol iyo siishan dhege sede haafis sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lugeydii tartamyaalka xaafadda daarusalaam b waana haytii su-aal fiisi kasta jawaabtii ku biyeen su-aalaas oo sax haynu hallow salaame
hello radio warsan jawaabta bismillah walahi tartamayaal salaamay ooba su-aala jawaabtiiska been may banagaase saddex boqol siyetili kanag
saddex boqol siyetili haafis sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo ha ku noogeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam b mabalan wareejiyey tartamyaalka salaamey e salaamey e jawaabtiyo ku biyeen su-aalaas oo sax an haynu mar haddii kasuwaayeen guddiga
su'aalii ka su'aytaan zammadii saf su'aalii ka su'aytaan zammadii saf waybaa suuradsiinku saafiyaase gudgega su'aalo warsan gudgega su'aalo warsan
waayahay su-aalii iyo ku jawaab waayn lamada xaafadood waan iyo isku lahayeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam b saas oo kalena salaamay e iyo ku faa'iidaysad waayta su-aalaas oo fiisikis hayti waanan dhiyaasi dhegaysta ka dareera kaynaan dhon afartun mitir birsakan iyo dheegii hirjabaqeed rakaadii eyi sadde boqol iyo afartan haartiis oo laha ku weydiiyo ama laha ku saarow barcodeed fadhii weydi rakaadka usa dheego kora dhegaystaha markii usa andhowaada barta dhaaday xawaaraha jabaqda in yeeatay sadde boqol iyo afartan mitir birsakan jawaabto mar haddii lamada xaafadood iyo gordu waayeen jawaabto mayba inagadaatay sadde boqol iyo siyeetun haartiis mar lamaad jawaabto mayba waa sadde boqol iyo siyeetun haartiis hallow salaame
Hello, Radio Watson.
su-aali lamaad oo fiisigisa dhigaan fura weli bandhiyaase sida tan dhegaysta ka dareera kaynaan dhon afartan mitir birsakan yo dheegi hirjaba qeetirkaatici saddex boqol iyo afartan haartiis olaha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadku ise ka dheegi koro dhegaystaga markii ise ku sii dheeraada barta anqaaday xawaaraha jabaqda intii eeta saddex boqol iyo afartan mitir birsakan mar lamaad oo basinkanaga xaafadda salaami ee su-aali lamaad ee fiisigiska wala bandhiyaasa sidatan dhegaysta ka dareera keenaan dhon afartan mitir bir sakan iyo dheegi hirjaba qeetirkaadshey saddex boqol iyo afartan haartiis olaha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadkuuse ka dheegi koro dhegaystiga markii use kusii dheeraadow barta anqaaday xawaaraha jabaqda intii eeta saddex boqol iyo afartan mitir bir sakan mar saddexaad salaamay su-aalo walin dhiyaasa sidatan dhegaysta ka dareera kaynaan dhon afartan mitir bir sakan iyo dheegi hirjaba qeetrikaadshey saddex boqol iyo afartan haartiis oo laha ku saari barcodeed fadhi raadi rakaadku ise ka dhegi koro dhegaystaga markuu ise kusii dheeraado barta anqaaday xawaaraha jabaqda intii egta saddex boqol iyo afartan mitir bir sakan
bartanaa jire buuga tartanka darkaa ku gal wal barki bajeeladaanako deeg mal fadaayo hoo wal barki bajeeladaanako
hallow salaamay ee
Hello, Radio Watson.
jawaabta
بسم الله. هناك تسميات سلام ايه هو بسؤال الجاتيس دين ان شاء الله ما يبان هراسة سدح بول ايه افر دبيع لما حاسس kanag jawaabta
سدح بول ايه افر دبيع لما حاسس sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii fiisatiska haytay ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtiyo ku biyan su-aalaas to sax aan hayno hallow daarusalaam
Hello, Radio Watson.
jawaabta
inshallah su-aala jawaabtiye waliba waa saddex boqol iyo afar
kanag
saddex boqol iyo afar hartis sax iyo qalad guddiga
su-aalihii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee gorodo waayan waliba dhan wareejiyey daarusalaam b daarusalaam b jawaabtiyo ku biyan su-aalaas to sax aan hayno mar haddii kas waayeen lamada xaafadood guddiga
سؤالي كسوكان لما دي سف سؤالي كسوكان لما دي سف ويبا صورتي كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalihii lamada xaafadood iyo goror waayan waana isku lahayaan tartamyaalka salaamey saas oo kalena ayay ku faa'iidaysid waayaan tartamyaalka daarusalaam jawaabta su-aalaas ofiiskii saaytiimay baa yahay tay su-aalo dhegeysta ka dareera kaynaan dhan afartan mitir bir sakan iyo dheegi hirjabaqeed rakaadii ay sida boqol iyo afartan haartiis oo laha ku saarow barcodeed fadhiida weydi rakaadka use ka dheegi kora dhegeystaha markii use kusii dheeraada barta indhaadoy xawaaraha jabaqda in yeetay sida boqol iyo afartan mitir bir sakan jawaabtamay banagdaase sida boqol iyo waa sida boqol haartis mar lamaad yaa kanaga jawaabtamay waa sida boqol oo haartis
hallow daarusalaam Hello, Radio Watson.
su-aali koowaad oo suugaan ee dhigaan fura weli bandhiyaase sida tan yaa tiriyey heestan soo socota jeegaanta dhalatee circa lagu dhex rooree dayaxoo dhammaysoo dhulka dayac ku haystiyo qoraxdu dhacaysoo dhiganaysaa baalaha mar labaad haddaan ku celiyo waa suugaan yaa tiriyey heestan soo socota jeegaanta dhalatee irca lagu dhex rooree dayaxoo dhammaysoo dhulka dayac ku haystiyo qoraxdu dhacaysoo dhiganaysaa baalaha mar saddexaad haddaan ku celiyo jeegaanta dhalatee irca lagu dhex rooree dayaxoo dhammaysoo dhulka dayac ku haystiyo qoraxdoo dhacaysoo dhiganaysaa baalaha
deeg mal fadaayo barki bajeerida lako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeerida lako
هلو سلامي هلو دار السلام هلو جاي ورحم جوابته
insha allahu tacaala noo ee tartamyaalka daarusalaam su-aalaha jawaabtiha kinudriden walibwa walibwa hadiraawi
kanag magaaga saddexaana sheeg
maxamed ibraahim hadiraawi sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii suugaan tahay tii ee la weydiiyey tarsamyaalka xaafadda daarusalaam b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas suugaan tahay titoo sax aw heestaas waliba markaasaa ereyada tiriyey abwaan maxamed ibraahim hadraawi lama dhibacood daarusalaam b
daasiranbi bustiyookii hoogeesii sheegan niyo hundurmeedku kaha degaanjeganaati mootii gerbedka shaba mashin daaraysin lama dhibcoosin haaya oo ka karool dabhaag ah toban basiga dhibay maamada xaafadda zuulay qoobaal toban way basin dhigay ya hoy hoy toban way basin dhigay dabaq dheerayda alyoombarki hortiis tartan wanaagsan bustiyo kiyasin ali bustiyo duukala isku dhaafo bustiyo kiya
waayahay su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda salaami ee salaami ee dhiga fura waa su-aali lamaad oo suugaan ah waliban dhiyaase sidatan gabaygan soo socda ayaa tiriyey xasanow walaal taladu waxay inaan nahay ee xeer beegtii bay uumiyuhu igu xisaabshaan ee hadduu xaalka mawdi yimid waad xasaaran doon doon ee inta aan xabaal la igu ridin iga xigmad qaado xawxaashi maalin ah baad lagu xawaystaa mar labaad haddaan ku celiyo xasanow walaal taladu waxay inaan nahay ee xeer beegtii bay uumiyuhu igu xisaabshaan ee hadduu xaalka mawdii yimid waad xasaaran doon ee inta aan xabaal la igu ridin iga xigmad qaado xawxaashi maalin ah baad waa laga xawaystaaye mar saddexaad gabaygan soo socda ayaa tiriyey xasanow walaal taladu waxay inaan nahay ee xeer beegtii bay uumiyuhu isku xisaabshaan ee hadduu xaalka mawdii yimid waad xasaaran doon ee inta aan habaal la igu ridin iga xigmad qaado xawxaashi maalin ah baad waa laga xawaystaaye
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire mal fadaayo hoo wal barti bajeeladaa lako beeg mal fadaayo hoo wal barti bajeeladaa lako
hallo salaami
halo radio warsan jawaabta bismillah والله ترتميات سلامي هو بسار الزيارتيس كدين إن شاء الله ما يبنى راسة إسماعيل مرة عوالة كنك
هو بانا كنك إسماعيل مرة عوالة صح يقلد كتيجا waayahay su-aalii lamaad oo suugaan haytii waana haytii su-aal gabay ah waliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda سلامي ايه جوابته كوبيان سلامي ايه سؤال لاستو صح انهاينو هلو دار السلام
هلو راديو وصل جوابته
بسم الله نوع ترتميالك محفظ دار السلام دي سؤال جوابتي ولبا نبتي عادي آدم أحمد حسن أصلو كنك
عادي آدم أحمد حسن أصلو صح يقالت قدقة
su-aali iskula hayeen tartamyaalka xaafadda salaamey ee gordo waayeen waliba la wareejiyey tartamyaalka daarusalaam b daarusalaam b jawaabtiyo ku biyeen su-aalaas oo saxan hayn oo
mar cali ah
waxaan u malaynayaa
agwaanka qalay qalay aws waxaan u malaynayaa dheenan gobolod agwaanka qalay aws abwaan maxamed sayd cabdulle xasan waa
ahaana halgamaagii weynaa ee u soo halgamay dalka soomaaliyeed mayreed ay wararka korkoron tuuriya la kerayma ingiriiska ahaa is iyagoo hub wata ama qoryo wata kaaro ku socda kuna dagaalamay seefaf iyo baangado ugu xoreeyey dalka mayre ay seeflanka dhowe ee ay waran koran gemiya leeray use heestun ay tiriiba leeray
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen guddiga
سؤالي كسوءة زمالي سف سؤالي كسوءة زمالي سف ويبا صور سين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismillaah su-aali suugaanta hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee gordowaayaan weliba lagu wareejiyey tartamyaalka daarusalaam b daarusalaam b saas oo kaliya lama ku faa'iideysana su-aalahaas mayba haytay su-aal suugaan gabayeed e waana maybaan dhiyaasay xasanow walaal taladu waxay inaan nahay xeerbeetii bay uumiyuhu igu xisaabshaan hadduu xaalku mawdi yimid waad xasaaran doon inta aan xabaal la igu ridin iga xigmad qaado xawxaashi maalin ah baad waa laga haweystaaye mar haddii lamada xaafadood iyo gorod waayan gabaygaas may baa tiriyey abwaan cabdulaahi muuse marlamaadyoka nage gabaygaas may baa tiriyey abwaanka leerow cabdulaahi muuse halow daarusalaam هلو راديو برشا su-aali koowaad oo biolojiya dhaganfura welibaan dhiyaasa ee sidatan geedka guwaaniin maybwa ka ankacaansan ee laku suubiyow dawada malaariyada haddaba sheeg qaybta geedka kumid ah ee sida khaaska ee lanku suubiyow dawada marlamaad siinkanogoy daarusalaam b su-aali waa biology welibaan dhiyaasa ee sidatan geedka guwaaniin maybwaka ankacaansan ee laku suubiyow dawada maleeriyada haddaba sheeg qaybta khaaska ah oo sida khaas ee lanku suubiyow dawada mar saddexaad geedka guwaaniin maybwaka ankacaansan ee laku suubiyow dawada maleeriyada haddaba sheeg qaybta khaaska ah oo kumid ah ee sida khaaska ee lanku suubiyow dawada jawaabta siin ku rajayaan
bartay haajire booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire ayliko badinay hoy ayliko badinay hoy booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire booga tartanka berkaa ku gal bartan haajire kow bilaawa hataa liis bilaaway berkaa ay ku banee koko bilawa hatta alis bilawe dadka ay ku bane alli badan e alli badan e tank babaniya alli badan e alli badan e tank malfadayo howal barsi bajeelgaalko malfadayo والبرك بجيء ذلكم باسم الفداء والبرك بجيء ذلكم باسم الفداء والبرك بجيء ذلكم
هلو سلامي دار السلام
هلو راديو برسان جوابته
إن شاء الله تعالى الدباسي ولبوا إن هدين اسكدين ولبوا كوان ولين
كانك جوابته
كوان ولين
صحيح وقالت قدقة waayahay su-aalii biologiga haytay ee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaastoo saxan hayno هلو سلامي
هلو راديو ورسن جوابته
بسم الله هو بسؤال الجاد اسكديني ان شاء الله ما يبان على عاته تورت
كانك جوابته
هو بانا كناغ ولي بوا تورك كولوفيس
صح iyo qalad guddiga
su-aalii oo iskula hayeen tartamayaalka xaafadda daarusalaam b ku jawaab u aayeen salaamey e yaa lan wareejiyey oo faa'iida ahaan lanku wareejiyey salaamey e jawaabtii oo ku biyeen su-aalaastoo sax an hayno
banjakle
أنا قلت أوي جيت جيت هندي إني مصوب هديك دارته لما سئلتان ملاري حاصل مصوب يوي
daaweynka timaha يا daaweynka timaha ها ما نديرو caliye ها
sayadi
شايف مالك جيت su-aalo biologii jawaabtii oo iska dayi karta كنك
su-aalahaas jawaabtiya guddiga insha allah
سؤالي كسوءك لما لي سف سؤالي كسوءك لما لي سف ويبا صورتي كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii daarusalaam b iskula haayeen oo biologiga haytay ku jawaab u waayeen salaamey eena saas oo kale iyoona ku faa'iidaysidu waayeen su-aalaas biologiga haytamay bandhiyaasay geedka gubaaniin weliba waa koonkacaasan ee lahaku saarow ama lagu sameeyow daawada malaariyada haddaba sheeg dhiibta geedka waa dhiibta geedka ku mid eh ee sida qaaska eh lanku sameeyow daawadaas mar haddii lamada xaafadood iyo gorod u waayan daawadaas geedka lagu sameeyow mayleereya jiridka geedka steam yaleere magaaji
qaybta gaarka ah qaybta gaarka ah ee Jiridka daawadaas lagu suubiyow weliba waa jiridka geedka oo steam lankasow waayahay su-aalaha dareerta waliba iskulaha salaamey halow salaamey هلو راديو ورسن su-aali lamaad oo biology dhegam fura walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga hormoonka sababow hanti caanoha ku deedahan naaska aada mar lamaad salaamii sheeg magaaga hormoonka sababow hanti caano haku- caanada ha ku deedata naaska aada mar saddexaad sheeg magaaga hormoonka sababow hanti caanada ha ku deedata naaska aada
برتن هاجري بوق ترتنك بركا قدل برتن هاجري أول بركي بجيل دالكم بين من فدايو أول بركي بجيل دالكم
oo salaamey
هلو راديو ورسن jawaabta بسم الله والله تستمعين سلامي وبسؤال الجاد اسكدين ان شاء الله ما يبان على عاته اكتوسين kanag
اكتوسين
kanag mar saddexaad
اكتوسين sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee waan ahay kii su-aal biology en dhiyaasi sheeg magaaga hormoonka sababow in caanada aada iyo hadeedata ama ha ku deedata naaska jawaabtii oo ku biyeen tartamayaalka xaafadda salaamey ee jawaabtaas mayb wato sax e jawaabtuna may banaadaase oqtisoqtiin lama dhibcood xaafadda salaamey ee salaamey ee dhiiga haytan intii aan sheegna dhibco meelsiinka ka sheegna too kale siin sheegay dooyde hiliboo ka jabtaan hunduroo haytaan haboogintiin hoy hoy hindhoofeeda hoy hindhoofeeda hindhoofeeda hayta siinaada laayan oo dhafaaca jiskidha labka lama dhibcood ya siin wada lamada dhibcood ay siinka dhiibee kasaasana gudoomiye ku-xigeenka xaafadda madnuur madoowe isugu aadadaasan waana hilibo ka jartan hunduro haytan haboogantiina hoy hoy hindhoofeeda halow daarusalaam b
halo radio watan su-aali koowaad oo taariikha diyaar garooba weli bandhiyaase sidatan sheeg dowladda calansha hoosninin dhikaana markii usajara barodiiq ama tacsiye mar lamaad sheeg dowlad calansha hoosninin dhikaana markii usajara barodiiq ama tacsiye mar saddexaad sheeg dowlad calansha hoosninin dhikaana madi usajara barodiiq jawaabtasan ku rajeen halow daarusalaam
halo radio watan jawaabta
insha allah abdul kalime su-aal jawaabtiye walibaa nimbatay sacuudi arabia kanag jawaabta
su-aal jawaabtiye abdul kalime walibaa nimbatay sacuudi arabia sax iyo qalad guddiga waayahay su-aali taariikhda haytee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda daarusalaam b jawaabtii oo ku biyeen maybwato sax ah dowladda calandi hoosnindhikaana xiliga taasiida ku jarta maybwa dowladda sacuudiya carabiya lama dhibcood daarusalaam b
daarusalaam b daarusalaam b bustiyookiya baraajisaan ancaama ya buubiyo foolba ahey lama dhibcood shan durub toway baa siindhikay suuqa hoolaha toona bay baa siiga dhibay master maamulaha salaama baar salaama waa maxamed macalin kabtar aw madow darbane cabdiladiif kawaanka salaama oo nadiifka ah okay tartan wanaagsan
su-aalaha dareerta waliba iskulaha salaamay ee halow salaamay halo radio watan su-aali lamaad oo taariikhe dhigaan fura wali bandhiyaase sidatan sheeg magaaga magaalada inkuhoreyti ee muslimiintiiyo ka dhisan meel ku baxsan jasiiradda carabta mar lamaad sheeg magaalada inkuhoreyti ee muslimiinta iyo ka dhisan meel ku baxsan jasiiradda carabta mar saddexaad magaalada inkuhoreyti ee muslimiinta iyo ka dhisan meel ka baxsan jasiiradda carabtiya la sanfaday halow salaamay
halo radio watan jawaabta
bismillah anaa tartameed salaamay obto alajaabtiskagen insha allah maybanagalaase basra kanak
obana kanaga marlam hadnay banagalaase basra sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii ku biyeen su-aalaas may boto sax eh magaaladaas may baleeray magaalada basra oo ciraaq ku tirsan lama dhibcood xaafadda salaamey ee
salaamey anugu dhiwaan hundurmada siiwkaaysa haatu haytigdo madansinlaha hilimo ka jartan hunduro haytan hawoogitiin hoy hindhofeedasa kuwedian hindhofeedood hindhofeedano may faday wada isku reebtan haan gaadana haagtan abwaanka kawooshay ku roora ooka haato ookikay ookikay ookiya abwaanka roorayo lama dhibcood ubiinga siin wada ay siinka dhiibe too ayn dhiibe kasaase dukaanka caanka eh laku dabadhii u biryaalkan dadka dhan roorahayan cabdisalaan shaax xasan walaalaha doo reebe miila ku gaadlaasan ballantaana miila hatay tan lamaad abwaanjaa kale siingilibi haab isku ku darsado musiiqa dadaasan
hallow xaafadda daarusalaam
halow raadiyo barta su-aali koowaad oo xisaabe dhigan fura welibaan dhiyaase sidatan waana nagadaasa su-aali tumi saddexaad ee tartanka uuka kuntikid yalagadi si baktinasiib ee baabuur sicir suuq sheeyi saddex kun oo dollar haddii ku guulaystaha hal tikid usahelow baabuurka islamarkaasina jaanisu isku isku mid ay raadi filim xisaabeedka qof walba mar lamaadsiinka noqoy su-aalo xisaabo walibaan dhiyaase sidatan kun tikid yala gadi si baktinasiib ah baabuur sicir suuq sheeyi saddex kun oo dollar haddii ku guulaystaha hal tikid usahelow baabuurka islamarkaasina jaaniska isku mid ay raadi filin xisaabeedka qof walba mar saddexaad hobisiinkanaga su-aalo walibaan dhiyaasa sidatan kun tikid yala gadi si baktinasiib ah baabuur sicir suuq sheeyi saddex kun oo dollar haddii ku guulaystaha hal tikid usahelow baabuurka islamarkaasina jaaniska isku mid ay raadi filim xisaabeedka qof walba
bartanaa jire buuga tartanka barkaa ku gal bartanaa jire dadaalko beeg mal fadaayo hoo wal barki bajee dadaalko
hallow salaamay هلو سلامي
هلو ورشة جوابته دار السلام دار السلام halow raadiyo bartan جوابته
insha allah dua- su'aala jawaabtiye hadiin iska dayna insha allah waliba nagadaase allahoo dhiki seded
كنك
allahoo dhiki seded صحي وقالت قدقة
waayahay su-aalii iyo iskula haayeen tartamyaalka xaafadda daarusalaam b su-aalaasna haatay su-aal xisaabe jawaabtooda ku geeyeen su-aalaas too sax an hayno هلو سلامي
هلو رادي ورشة جوابته بسم الله هو بسؤال زيادتي سكديني إن شاء الله ما يبنى ثلاثة سدح تكت سدلة بس
جوابته كنك
سدح
ما ينسديد مركم
تكت صحي وقالت قدقة
waayahay su-aali xisaabta haytii ee lu weydiiyey tartamyaalka xaafadda daarusalaam b ku jawaab waayeen faa'iida ahaan waliba lanku rejeeyey salaamay e jawaabtooda ku biyan salaamay e su-aalaas too sax an hayno
ورا
iigu celi waa kutuwa jaanis ayaala inta جديدة لتوشك Ha,
كنت كت أخسرت adiga aan filaas adiga ii hiraac aan furaha le
كنت كت يلا قدي سبت نصيب اه بابور سعر سوق شيء سدحكم أو دولار haddii ku guulaystaha hal tikid usahelow baabuurka islamarkaasina jaaniska isku mid ay raadi filim xisaabeedka qof walba
kuntikid halmar inkana
kun tikid yala gaday si bakti nasiib ah baabuur sicir suuq sheeyay saddex kun oo dollar haddii ku guulaystaha hal tikid usahelow baabuurka islamarkaasna jaaniska is- isku mid ay raadi filim xisaabeedka qof walba
lan welba sida dolar aleysaa ana kunka wali ingebiya hin sidiida kun zero point three yaha imbate tumunga ka dhowi ha
saxiyo qaalad guddiga
سؤالي كسوءة لما لي سف سؤالي كسوءة لما لي سف ويبا صور السين كسافياتي قدق سؤال ورسن قدق سؤال ورسن
yahay waa yahay su-aali xisaabtahaytii ee iyo isku lahayeen daarusalaam b ku jawaab waayeen weliba lan wareejiyey xaafadda tartamyaalka salaamey e salaamey e iyana saas oo kale ku jawaab waayeen walow iyo jawaabta ha dhowaayeen su-aalaas may bahaytay kun tikid yaa la gadi sa bakhtanasiib ee baabuur sicir suugay eyi sida kun oo dollar haddii ku guulaystaha hal tikid usa hela baabuurka islamarkaasna jaanisku usa eeyi isku mid weydii filim xisaabeedka qof walba haddii lamada xaafadood iyo gorod waayeen jawaabtu may banagadaasee abwaan weerow si isu sheegi waa siddeed doolar walow xaafadda salaamey ee iyo hadhowaayeen oo jawaabtii oo ka sheegeen sidde ama sidde tikid tikidna ma e sidde shaleediina jawaabto managadaasa waa in jawaabto lagu dhika saddex doolar saddex doolar iyo jawaabto nagadaasa
cabdulaahi eeda mahadsantae su-aaluha dareerta weliba iskulaha xaafadda salaami halo salaami
halo raadiyo warsan waa su-aalinka damboyti ee tartanka uuka oo aana nagadaasa su-aali tumi afraad dhimihii kalena weli nagadaasa su-aali lamaad ee tartanka uuka laadhuug iyo la tuuri shan mar raadi ihtimaalka ada ka helo korta say inkiyaraan saddex jeer ka sheeg jawaabta jijab caadi ah mar lamaa toobasinkanaga su-aale xisaabu salaami iskule weli bandhiyaasa sidatan laadhuug iyo la tuuri shan mar raadi ihtimaalka ada ka helo korta say inkiyaraan saddex jeer ka sheeg jawaabta jijab caadi ah mar saddexaad toobasinkanaga laadhuug iyo la tuuri shan mar raadi ihtimaalka ada ka helo korta say inkiyaraan saddex jeer ka sheeg jawaabta jajab caadi ah
bartanaa jire buuga tartanka darkaa ku gallaanako beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedadaalako
halo salaami
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillah onoe tartamayaal salaameye hoobu suaal isgaarsiisku jen insha allah may banagadaate hal lohoos dhiki lama kun shan boqol sagaali lama kanag jawaabta
hoobana marlamaad kale insha allah may banagadaate suaal isgaarsiye hal lohoos dhiki lama kun shan boqol sagaali lama sax iyo qalad guddiga
su-aalihiin damboyti uu ka tartan aqooneedka idaacadda warsan ee luweydii tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii oo ku biyan su-aalaas xisaabtahayti toosaxan haynu dalow daarusalaam
halow raadiyo warsan jawaabta
insha allahu tacaala haddii iska dayne su-aala jawaabtiye waliba nagadaate hallahoos dhiki
kanak
عجان كنا ولقوا حدوث لما صح يقالت قدقة su-aaliyo isku lahayeen tartamyaalka xaafadda salaamey ee gorda waayeen waliba lan wareejiyey daarusalaam b daarusalaam b jawaabtii oo ku biyan su-aalaas toosax nhaynu
aliyaa fidisase
nimanka holyaaday waxaa fado dhan mikrofonka walaagu afkaan dhawa holyaaday waxaa fado dhan laguna hakala faadin hakala faadin hakala faadin mikrofonka weli muktoosin waxaa fado dhan hakala faadin waxaa dhibaatooyin hakala faadin hakala silcin madi cali ani yaraasa hada bermeen ifiti ugu ma adi horta buug badan iyo dhalan iyo walbada buugaalka wiinka hayan iyo walbadan ayaa barba soorati aalayno no jawaabtu wala unkiin warsayno cali adii baa dara faadayd mikrofonkii ba kara faadayd ha dhawaaw mikrofonka mikrofonka laka leeyay sheeg baa ulahaa jacaar galeeno may haanka badan seamal jawaabta tee madun tii xisaabtu ah meega hab ee hayti wala korlangeni haka nagaas ada maayo shantoo kala tuuray meye
raadi ihtimaalka ada ka helo korta say kasaase li saddex jeer ama li macnaha sayga madi la gema liyashaan dalfadeen hanki yaraan saddex jeer markun hoobaan iska dayi su-aalaas jawaabtiye una oo ee tartamayaalka xaafadda cala koronto mayba nagadaase hal lahoos dhiki waliilafadaw
أول فضلنا الجوال هني نبغي مريب وسؤال بسم الله والله إيه ترتميال حافظ على كورنت سؤال استجابتي مدينة هشورة تام مدينة هشورة إني هوا البن أسوار ستان سؤال إسوار سني ونضمان تانا اللهم وفقنا اللهم وفقنا اللهم وفقنا الجباب الجواب مم.
ما يح- يعني بتي سؤالات إني إني إت صح عاطي صحاتي مثلا.
أما قلت عاطي ما يبهني بتي سؤالات جوابتي الله أصلك مركوز إسكو ديشان مديون اسكديني مم.
ون أفر بدن ميرون هات جالني علي جوابته.
سؤال جوابتي يا jawaabta waqti qaadatay ساسا ما يهنين بتي سؤال جوابتي الله أصلك بقول أفرتن إسيد صح غلط قدو إيو حسني maadaama alkorondus waqtinu aami su-aalis mayba kuweelana ii diib karafidi maanaam waa habaa ka soo gaadin way ديري ku مراتي قدي ah نماتي
waayahay guddiga سؤالي كسوعة زمالي سف سؤالي كسوعة زمالي سف ويبا صور سين كشافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii iyo gorda waayeen waan iskula hayeen salaamey ee daarsalaamna ku faa'iidaysid wayti cali korantana waqtinii dhammaay abwaan weerowna natiijisii su-aalana yahayti su-aal xisaab ee laadhuuya la tuuri shanjeer ama shantooka weydii itimaalka ada ka hela kortaa say ama li ankiyaraan sida tooka ka sheeg jawaabta jajab caadi ee jawaabta mayba nagdaase labaatan isida la hoos dhiki libogol afartan isiyeed mar lamaad jawaabta maybwa labaatan isida la hoos dhiki libogol afartan iyo siyeed su-aalaas yanka dambeyti tartanka uu ka ee lamada xaafadood dhexeey daarusalaam b iyo salaami e welina sugtanba waa natiijadii oo guddiga ku mashquulsan ilaa xilligaas waliba siiyey jaakole cali iyo weerow Eh, maadaama cali iyo weerow inta badan eh, hadaladii ula dheegi abwaan jaakole jaakole xalay weli ka dhooshay eh, hal xaba heese oo ka heestii oo dhudhu miyay dhulka ay le walaa wuu ku taaboy أتاسي ولا وقت الشباب ما ما ما يقول رأس weli jarta
وقت الشباب والكرة أم داس haye مناسبة te te munaasib marku
xilli roobaada la kajara ramadaan in la kajara dadku هذا هذايا abdullaahi abdullaahi natiijada iyo kuwa sugahayn iyadaa mahadsantaada haye jaakola
لما لو كان قال ها وما ما لو كان موسيقى لا يرتاح ولا dib male weero weero waa kin hagaajiya لا wetaas لتين لما انتين لا إني إيه لا لتوا يتين ما إنيس لما يتان لا تإنيس كهايتان يجينيس كجلاسان لا لإنيس كليتان هلا إنيس كلما يتان ماي إنيس كلاموتين لقما بالهيلين latiin walgaloo bahal waaye la shiika dhalmiseeno dagaaladiin fiiriya hadigiin dhuujiya dhifirkiin ay furnay haliin ay dhugnay dhibdhaamaga ku soka dhulka isiin leh siindhahoye dhatiina yaale lamba dhinisey maka dheersado dhuldumiyaay dhulka ay lehe macsalame okay weeroodeen ana koronti su-aaloyaal faarsada fadaa عني بكي ورمى الفضائي أنا كان أنا.
أقول عني سؤال يبكي يدي أسوي su-aalan tirin geerin may kala haytaan mal mahay su-aalo leha xaladin
aliya fafadahay haye gal حقلت أنا سؤالها
inti soonkun laka jari tartan tartankan meega hamin tartankun dareeri meega su-aalod oo kabati meega diini hayti meega taariikh hayti meega chemistry hayti meega biology hayti meega hisaab hayti meega oo jugraafi hayti total haangna meega madiliska dara meega dhaxtaal hayti tartankana meega hamin dareeri
tartanka waliba dareerayeen tartanka waliba dareeray dareere, labaatii sidibe iyo dareeri haye kow labaati isede koob haye meega hej meega su-aalood la kab- kabati meega su-aalood kabati labaatii sidibe maya ma hamiyo intaan ku gudubti meega su-aalood la isticmaali
inti dhammaantiyo wa ha
may la isticmaalay saddex boqol labaatiin lama socod haye saddex boqol labaatan ilaa ma su-aal haye meega diini hayte meega taariikh hayte meega juqraafi hayte meega xisaab hayte balse ay wada danad
wallay sheegada maye way kuwa shaafihoodan kasaan
dhammaantiyo labaatan afartiin ilii diini hayti afartiin ilii taariikh hayti afartiin ilii juqraafi hayti afartiin ilii mahayti xisaaba hayti iyo dhan afartii ilii hayan dhammaantiyo haye asxaabii kirisantiina ya husna kirisanta okay su-aaladii dhaladii yay asaxan anakin sheegaa su-aala ku warsadeen yow sid yay asaxan akin sheegay horta Mhm.
tartanka soonka bilaaw shayba ma dheeraayo hamiin bara soongu dheeraayba horta ma bilaawano Ha.
labaati isada soon uu ka ey hamiin lama haytee looka bilaaway labaatii afar son
labaati isadu labaatii afar hay akhyaaraysaasa labaati isadu labaatii afar haye tiidiya kale hal hamiin hamiin lama hay soonka lama haytee bilaawday hamiinka wareeg lamaadala suubiyay wayna sidii Wareeg.
hamiinku ish iyone horseeda foorfaad gaadeen may tartagno wal tartami lay dhibaad may tartagno may may tartagno adinkii intaal markaas ku dib may basaasda ka tartamay labaatan hamin la tartamay su-aalo guud oo habaheen labaatankaas hamin la isticmaalay may bua lama boqol iyo nay siyeetan lama boqol toddobaatan isiyeed weero wakhtiga koodhi eeda macsante guddiga sii guddiga iyo siyaana natiijada intay ka dhawaaqa cabdulaahi
waayahay ciidamo asanta muxudiin ogaa cali cali cali ay naftirka xisaabo ay geliidana aan fahmin usu dareer iyo walaay su-aal weli isweydiiya ka fikiraay mayba ka dhawaaqana natiijadii guud ee uu ka tartanka ee xaafado tartamay daarsalaam b iyo weliba salaamey ee su-aalo mayba ahaayana su-aalo markaas tiradiiyo iyo eto ama iyo deerasi toban iyo afar su-aalood oo min toddoba su-aal xaafad walba lanka tiragelay in la weydiiyo xaafado u mahadnaga sida markaas iyoon tartameen ee asluubaysanayti ee qurux badanayti su-aalan koreyti oo kumeebal ka bilaabaya xaafadda daarisalaam e waa daarisalaam b daarisalaam b yaa laga bilaabay su-aalo ankoreyti oo ka walina markaas daarisalaam la weydiiyey toddoba su-aalood oo iyo xaqan lahaayeen weli si toosa iyo ku jawaabena toddobadii su-aalood la weydiiyey saddex su-aal saddex su-aal iyo si toos aan ku jawaabeen tartamyaalka xaafadda daarsalaam b saddeeda su-aal oo nagadaasa lidhibcood bal faa'iidee uu ka dhiniga daarsalaam b iyo helaan majarta walina markaasaas oo kale waa la weydiiyey oo su-aalo la weydiiyey salaamey ee salaamey ee toddobadii su-aalood lanka tiragelay uu kamid baa ku jawaabeena su-aalo dhan li waa toddobadii su-aalood lanka tiragelay midbaa ku jawaabeena saddex su-aal sadiidii su-aal la weydiiyey mayba markaas waa sadiidii su-aal iyo ku jawaabay mayba nagadaasi lidhibcood mar haddii lidhibcood iyo meelo ku helaan faa'iid ahaan maybaan helana salaamay ee uu ka hal faa'ida oo daarisalaam ee ku koyti litiimeel antaale haddii hal laka dara maybwa todoba dhibcood guud ahaan tirada uu ku yolra kooyan salaamay ee maybwa todoba dhibcood tartanka maybaa uu kaha ka dhammaaday salaamay ee todoba dhibcood daarisalaam b lidhibcood walina markaas wareega aan gudubtay ee nag awtaga gudubay xaafadda salaamey ee walina wareegan ku hiray daarisalaam b oo tartanka uu ku kuhirtay iyadaa mahadsiyin lamada xaafadood salaamey ee todoba dhibcood daarisalaam b lidhibcood muxudiin cali markiin dhamaan barnaamijka gabdha ana may dhaman abwaanka amiin dambe haddii ilaahay useera siin ku dhagaloy
cali cali cali sukal ma- siribtii ka Suk- Cali.
dhammaadii uu ku- cali
idhaafa jalbooda ee wadi jalboodii jalboodii haye cabdulaahi dhamaansan ee hamiin dambe haddii ilaahay useer mayba dheera doonana xaafado shale ideede e iyo weliba salaamey b marlamaad iyo kanage hamiin dambe mayba dhiiri doonaan xaafado ideedo e iyo salaamay b isdiyaariyaan oo yoona isdiyaariyaayaan wareega nag awtiga oo xaafadii lukubadiyon iyo gaba ahaan ku heraasa salaamay b iyo ideedo e tartan in isdiyaariyaan hamiin dambe insha allah guutaan bahda barnaamijka tartanka xusni iyo xuseen oo garbara kudareera iyo tiimshay iyo cabdulaahi jacilo farsamayaqaanka iyo abwaaniinta dhammaan walbasin kugu tabaana hundirmo caafimaad leh salaami b iyo iyo daarusalaamna ang mahadnagaana dhammaantiin walbasin kugu tabaana